galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab jimco ah bisha abril ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waa soddon waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya saare ciidla nuuri anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal
qodobada ad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya maalin dhoweed godkan waxaan u saarnayn qarka inaan ku dhacno badbaadadeedina ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay in dowlad goboleedka galmudug iyo hirshabeelle ay waraaqa soo saaraan oo ay dhahaan arintaan laga noqdo inuu ku raaco ra-iisul wasaaraha inuu ku raaco madaxweynaha in dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadana ay ku raacdo sababtoo dadku waxyaabaha aysan fahmayn waxay tahay hadday koonfur galbeed ay istaagto tiraado wixii lasoo saaro dhan kuma aana raacinin waxay noqon lahayd ciyaartii meesheed inay taaganto iska daba wareegayso waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan kenya oo sheegtay in sanad kadib ay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee kenya waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan degmada waajid oo yeelatay golo deegaan oo cusub qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan
ergey gaar ah oo ka socda dalka qatar ayaa la filayaa inuu toddobaadka dambe boqosho ku tago dalka soomaaliya ergeyga gaarka ah ayaa lagu magacaaba doctor mutlaaq bin maajid alkaxtaani waxaana uu ku magacaaban yahay ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada iyo dhiidhaxadinta khilaafaadyada ergegan ayaa tegaya magaalada muqdisho mana cadda muddada uu halkaasi u joogi doono sida warar lagu kalsoon yahay sheegayaan ilo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la shaacin sababoo la xidhiira inaan la ogolayn in warbaahinta ay la hadlaan ayaa v o a u sheegay in ergeygan uu kasoo qayb qaatay dhexdhexaadintii taalibaan iyo maraykanka qatar ayaa xiriir dhowla leh dowladda soomaaliya waxaana diyaaradda qatar airways ay ka mid tahay diyaaradaha tirada yar ee caalamiga ee tooska isaga kala goosha dalalka soomaaliya iyo caalamka dalka indiya ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhalatay tallaaliyari aada u xoogan oo la xiriira covid iyadoo guud ahaanba wadankaasi la sheegayo in dubiracu ku yimid dhinaca bixinta tallaalada covid looga hortago gobollo dhowr oo ku yaala dalka indiya ayaa laga soo sheegayaa in sidii la qorsheynayay ee ahaa in tallaalka loo gaarsiiyo ee covid aanay u suuragelin waxaana mas-uuliyiin ay sheegayaan in xaaladda dalkaasi ee dhinaca covid ay kasii darayso maalinba maalinta ka dambeysa indiya ayaa waxa ay soo tabisay afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay kiisas gaaraya kiis halka dhimashaduna ay gaarayso sida ku cad xogta wasaaradda arrimaha caafimaadka ee dalka indiya hase yeeshee dhakhaatiirta caafimaadka dalkaasi ayaa sheegaya inay aaminsan yihiin in kiisaska covid ee dalkaasi ay toban jibaar ka badan tahay tirada lasoo wariyo maalin kasta ugu yaraan afar iyo afartan qof ayaa ku dhintay kadib markii dad ay isku buurteen gudaha israel kadib markii dadka ay isku soo baxeen munaasabad ka dhacday israel jimcihii sida ay dhakhaatiir sheegeen ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahuna waxa uu dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aada u xoogan dadka ayaa neefqabatoomay kadib markii kumanaan dadda ay isku soo baxeen gudaha deegaan ku yaala israel kadib markii dadku ay u dabaaldegayeen munaasabad weyn oo ay u dabaaldegaan yuhuudda ortodokska badi dadkaasi waxa ay meesha ka saareen awaamiirtii ahayd in dadku ay kala fogaadaan xilligan lagu guda jiro covid oo dadku ay tahay inay kala fogaadaan si markaasi looga feejignaado faafitaanka cudurka coronavirus ra-isul wasaaraha israel netanyahu ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aada u xoogan isagoo caafimaadna u rajeeyey dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi warkii dunida dhegaystayaal waa nageyntaa
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo inoo akhrinayay warkii dunida
aynu ku bilownay golaha deegaanka ee degmada waajid ee gobolka bakool ayaa kulan ay yeesheen shalayto waxa ay ku doorteen guddoomiye ku-xigeen warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh xildhibaanad bolki ibraahim isxaaq coshe dhiibiti xildhibaanad safiye maxamed cali coshe dhiibiti
golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bakool ee dhowaan lasoo dhisay ayaa doortay gelinkii dambe ee shalay guddoomiyaha degmada waajid iyo ku-xigeenkiisa xilka guddoomiyaha degmada waajid waxaa u tartamaya ilaa saddex musharax halka guddoomiye ku-xigeenka degmadana ay u tartamayeen laba musharax golaha deegaanka oo ka kooban kow iyo labaatan xubnood ayaa codaynaya waxaana xilka guddoomiyaha degmada waajid ku guulaystay sagaal iyo toban cod maxamed macalin yuusuf halka guddoomiye ku-xigeenka koowaadna uu ku guulaystay mukhtaar maxamed awdheere oo helay siddeed iyo toban cod guddoomiyaha la doortay ayaa hadal uu jeediyey wuxuu ku sheegay inuu si cadaalada ugu adeegayo bulshada degmada waajid si oo xor eh cadaalad eh yaa codkingan dhiibatang walaysingalantinka lakoytang wal magacaabise iyo wal oo ama korlasin kusheenay meel kale lakusheenay ma dabcan walaysin codkinka dhiibatangu saas dartiya waybasan laa hambalyo wayba saas oo kale faday inaanantanku hambalyay walaaladay ama xildhibaanada oo golaha deegaanka u sugan oo idinshaqeeyana afarta sana hadareer toob ilaahay nafta sinninkasim insha allah wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar cabdi ayaa hadal uu jeediyey doorashada markay dhammaatay wuxuu sheegay doorashada ka dhacda degmada waajid inay tahay mid taariikhi ah oo golaha deegaanka ay si dimuqraadi u doorteen guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ani la doorada keliya macno ma sameeyase markan korey may macno sameeya wada shaqayntiisan la samey doontaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada waajid may fadaane sida wanaagsan iyo ondooradan ani an garab suruman ani an la shaqeeyan ani si daacad ee bulshadan an ka shaqey doonaan iyo imaamulsho may la raay ee wada shaqaynta wanaagsan iyo samay doonaan lakakadayda degmooyinka kale isla saasoo kale nabadoonada iyo bulshada waajibna may ku codsadaane ani maamulka garab surumaan qofka haddii la doordo may la raay barana derbiga walla kuka sheega macno ma sameeyas markan way fadaane ani may la raay dadka lala shaqey waxyaabihii iyo qobadan lankama hadnaga taas may kumid eta astaanta dowladnimada sida dimuqraadiyadda lanas doorday argaaytangeeka horeysin ku ballan qaadnay isin inaysin doorado doontaan maamulkiin de maamulkii horey hasin la shaqeey oo waa howlbadan haqobadi markiisin mahadiiden anaysan dooratan kamahasantin insha allahu tacaala wasaaradda arrimaha gudahana waajibaadka iyo waxyaabihii kuka aadan amay la raay ee samay doonta isla saas oo kale ballanqaadyadii horumarinta kumid hayan iyo mashaariicda silansheelnahaya may la raay waqti badan geliy doogna laakiin wada jirkeena macno sameeye koonfur galbeed una wada lena aninu kuwada shaqeyn isgarab surugniye dhammaanteen miclinayn sameeyase wasiirka arrimaha gudaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar wuxuu kaloo caddeeyey inay wadaan dadaallo lagu dhisayo dhammaan degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo madaxweyne cabdicaziis aan egmaday ani xergeliyda baahinta nidaamka dimuqraadiyeynta koonfur galbeed baahinta iyo gaarsiinta nidaamka maamulka degmooyinka fogfog maybaa geeka roogna degmada waajid taasaa ku shaqeey doonta wasaaradda insha allahu tacaala waana way rajay doone sida reer waajid geekanis dooradan way ballan qaadeen tumiisyeedka degmo oo koonfur galbeedka koobanta anisaas lanis doorado doona tusaalada angnaga doonan sida bulshada reer bokool diyaarankeyn may ku fadaane bulshada reer baay inisaas nagadan tan shabeellada hoosena saas nagada doonan insha allahu tacaala waa degmadii afraad oo loo dhisay golo deegaan guddoonkoodana ay doortaan horey waxaa loo soo dhisay golaha deegaanka degmada xudur oo ah xarunta gobolka bakool iyo degmooyinka bardaale iyo diinsoor oo gobolka baay ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dowladda kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiritaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kaakuma oo qaxootiga ku jira ay u badan yihiin kuwo ka yimid soomaaliya oo ay weheliyaan qaar u dhashay suudaanta koonfureed iyo wadamo kale kenya ayaa waxay sheegtay in sanad kadib ay albaabada u laabaysa xeryahaasi jacfar kuukaay ayaa warbixintan nooga diyaariyey kenya ayaa go-aankan ku dhawaaqday khamiistii kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha waddankaasi uhuru kenyatta iyo madaxa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsanay u n h c r filibo grande kenya waxa ay sheegtay inay xeryahani xiri doonto marka la gaaro soddonka bisha juun ee sannadka labada kun iyo labaatanka guddi ka socda dowladda kenya iyo qaramada midoobey ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dadejinayo xiritaanka xeryaha laga bilaabo shanta bisha mey ee sannadka labada kun iyo labaatanka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda kenya deeqow deeriya sagaar waa madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta waxaanuu bare ka soo noqday jaamacadaha nebraska iyo kansas ee waddankan maraykanka waxa uu sheegayaa in muddada sanadka ah ee ka haray wakhtiga ay kenya sheegtay inay albaabada u laabayso xeryaha ay aad u dhowdahay suurtagalna aanay ahayn in wakhtigaasi lagu kala shaandheeyo qaxootiga xeryahana lagu banneeyo xilliga hadda la isa siiyey ee sanadka naftigiisa waxaan isleeyahay waa xilli aada u gaaban in dad inta dad tiro afar boqol kor u dhaa afar boqoloo kun dad kor u dhaafaya in hal mar aqoonsi la siiyo qabanqaaba intaa ka badan bay u baahan tahay waxaan waxay u baahan yihiin tiricoob waxay u baahan yihiin logistic fara badan baa gelaya arrinta iyada ah sidaas inay usan u fududaan doonin waan malaynaya deeqo waxa uu ku doodayaa in soomaaliya aanay xilligan ahayn meel qaxooti lagu celin karo waxa uu xusayaa in ammaanka soomaaliya uu hadda ka liito sidii uu sannada ka hor ahaa dadkan meel loo celiyo runtii malahan soomaaliya haddadan xasaasiyad baa ka taagan dadka qaxootiga ku jira ee dhadhaab ee soomaaliya kasoo jeedo intooda badanna waxay kasoo jeedaan koonfurta soomaaliya waa meel ama siyaasad hadda sida muqdisho camal dab ka socda ama dhul dee nimankii al-shabaab ay haystaan dee meel loo noqdo runtii oo weyn ma jirto in xilligan soomaaliya aanay ahayn meel qaxooti lagu celin karo waxaa ku raacsan mid ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo goordhaweydii warramay waa magacii waxaan lahaa aadan maxamuud maxamed eedan garle eradan ahaan waxaan joogaa muddo ku dhow labaatan sano annaga waan ka xunnahay qaxootiyada oo micnaha qalbigooda dareenkooda ay ka xunyihiin ma fahanta maadaama waddankeennii uu yahay waddan micnaha deertan amnigiisa dhaqaalihiisa waxbarashadiisa intaba aan isku kahadlin karin meeshaan joogno caruur baa noo joogto waxbay ku bartaan gobnay oo micnaha oo oo caawinaaday un ka helaan dibudejina un ka helaan waxbarasho frii ah amni hadda kole waqtiga helaad hadda aan ku jirno kale waa ogtahay soomaaliya xaaladda ay marayso oo mugdi bay sii gelaysaa dadka joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan marka taa naftirkeeda annaga waxay nagu sii abuuraysaa welwel iyo cabsiya nagu sii abuuraysaa ma fahanti qoraal uu wasiirka arrimaha gudaha kenya bartiisa twitter-ka ku faafiyey ayuu ku sheegay in qaxootiga dib loogu celin doono waddamada ay ka soo jeedaan waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in qaxootiga ka soo jeeda dalalka bariga afrika qaarkood fursad loo siin doono in ay helaan oggolaasho shaqo si ay ugu shaqaystaan gudaha waddanka kenya arrintan ayaa qaxootiga gaar ahaan kuwa waxbartay fursad u noqon karta halka ay culays hor le saari doonto kuwa ay noloshoodu ku xirnayd waxoogaaga raashinka ah ee ay hay-adaha ka helaan waa kan mar kale deeqow deeriya sagaar oo ka sokow inuu madax ka yahay golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta muddo dheer ku soo noolaa xeryahaasi hadda meesha la yidhahdo dhadhaab waa dhul kuleylo ah dhul beereed ma ahan dadka qaxootiga ku nool looma ogola magaaladaas meel ka baxsan inay aadaan tusaale hadday doonayaan dhaktar inay u tagaan nairobi ama garis waa inay warqad jidku marid ah oo isbuucyo ama bilo qaadan kara ay sugaan marka deganaansho dalka kenya meesha doonta aad kaga noolaanaysa haddii la isa siiyo waxaan isleeyahay taas dad badan bay noloshooda wax badan ka bedeli kartaa waayo dadku way shaqaysanayaan dhallinyaro wax baratay baa jooga oo jaamacada ka baxay haddana dee dadka ma wada sinno oo dad aanan runtii cuntada yarta ah ee qaramada midoobey laga qaato wax ka baxsan aanan ku tirsanayn ayaa buuxa mid ka mid a qaxootiga dhallinyarada ah ee dhadhaab ku nool oo isagu asal ahaanba ka xun go-aanka ay kenya xeryaha ku xirayso sannad kadib ayaa qaba in aqoontiisa uu ku shaqaysan karo haddii loo oggolaado in uu si xora ugu noolaado ugana shaqaysan karo goobtuu doono oo kenya ah magacaygu waa maxamed cabdulaahi cumar waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhagaxley muddo ah meeshan hadda qaxootiga waan joogay meeshanaan aniga ku aqliyaystay intaana wax ku bartay intaana ku barbaaray wallaahi arintaas ayada haddii ay noo hirgasho waan soo dhaweynayaa insha allah waan soo dhaweynaya waa arin fiican laakiin inay mustaqbalkeena iyo rajadeena intaasoo sano aan kusoo barinaynay oo aan soo dhisanayna inay sidaa ay ku dhamaato ay ku barbarto wallahi bilahi waa arrin walaa cadiis ka leh midda ayada haddii aan dibudejin aan helana oo magaalooyinka weynna loo fasaxo oo aan ka shaqaysanno xornimo aan ku dhexelino sida deegaanka kale oo ummadda kale oo ku nool waddanka kenya waa arrin noo fiicna waan soo dhaweynaynaa arrintaas nooca haddii noo dhacdo haddii noo horgesho insha allah xeryaha qaxootiga kenya ku yaalla oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugu baaxadda weyn leh waxaa camiray soomaali waddankooda colaad iyo abaaro uga soo hayaamay carruurtii ku dhalatay ayaa hadda soddon jira sida uu deeqow deeriya sagaar madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta sheegayo waxa ay ahayd in kol horeba ay dadkaasi helaan xuquuq intaasi ka badan isagoo tusaale u soo qaadanaya waddamo bariga afrika ku yaalla oo qaxooti muddo ku noolaa dhalasho siiyey waxaa kale ay runtii la mid tahay sida dadka qaxootiga ah ay ugu nool yihiin geeska africa sida dalalka uganda iyo tanzania si la mid ah inay kenya ugu noolaan karaan waayo tanzania dhowaan ayay siisay dhalasho dad qaxooti ah oo kasoo jeeday burundi iyo ruwanda ee halkaas qaxooti u tagay inay dee soddon sano ka badanna ku noolaa marka arrintan koleyto akhbaarta laga helay ee twitterka kusoo qoray wasiirka arrimaha gudaha amniga ee kenya waa arrin xaqiiqdii faahfaahin dheer bay u baahan tahay kenya ayaa sheegtay inay xilligan ku jiraan xeryaha dhadhaab iyo kakuma qaxooti ay tiradoodu ka badan tahay afar boqol iyo soddon kun bishii hore ayay dowladda kenya soo cusboonaysiisay go'aanka ay ku doonayso in ay ku xirto xeryahaasi hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa soo dhoweysay go'aanka dowladda kenya mas-uuliyiinta nairobi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday inay damacsan yihiin in ay xiraan xerada dhadhaab sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii iyagoo ku sababeeyey walaac xagga amniga qaranka ah oo ay ku sheegtay suurtagalnimada in dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ay ku soo dhex dhuntaan qaxootiga xiriirka ka dhexeeya kenya iyo soomaaliya ayaa meeshii ugu xumayd gaaray sannadkii tegey markaasoo ay dowladda federaalk soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay nairobi iyadoo ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha mahadsanid jacfar kuukaay halka aad nagala socotaanna waa washington
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdicasiis barrow
kulanti wacan wanaagsan khiyaarteennala socota kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ah oo idinkaga imaanaya muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana guud ahaan uga hadli doonaa xaaladda siyaasadda soomaaliya ammaanka magaalada muqdisho iyo weliba arrimaha doorashooyinka oo waayadii ugu dambaysay muqdisho si weyn looga dareemay dhibaatooyinkii ka soo kordhay caasimadda oo la xidhiiray arrin la xidhiidha doorashada barnaamijka waxaa gala qaybgelaya senatar axmed macalin cumar oo loo yaqaana nadiir oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya iyo sidoo kale rofesor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ah xubin firfircoon oo ka tirsan bulshada rayidka ah iyo sidoo kale siyaasi rooda cabdulaahi colaad oo horey usoo noqotay gudoomiyaha degmada waaberi ee magaalada muqdisho haddana ah xubin u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada iyo xildhibaan hore xuseen maxamed maxamed oo loo yaqaana gaagaale dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada waxaan jecelahay inaan marka hore ku bilaabo rofesor liibaan xuseen ciise oo isaga ka tirsan bulshada rayidka ah magaalada muqdisho waayadii ugu dambeeyey dhibaatooyina dhacay oo colaado ah oo ay sabab u ahaayeen ismarwaagii siyaasadda waxaad iga warantaa bulshada rayidka ah sidee u dareenteen kaalin noocaysa qaadateen bismillahi raxmaan raxiim run ahaantii waa waxay ila tahay dhibaatadii dhacday maalmihii ugu dambeysay waa dhibaato intaa aan ka digaynay annaga bulshada rayidka haddaan nahay markay bilaabatay barnaamijka ismarwaaga siyaasadeed kuusamareeb kow iyo labo iyo saddexba intaba waan tagnay waxaan isu dayeynay mar walbaba inaan dhinacyada fikradahooda inaan isku soo yani isku daynaa culays saar ilaan tabar kale wax kale awood kale ma lihin inta badanna way soo dhoweynayeen laakiin waxaad moodaa arrimihii mar walbaba khilaafaadku wuu sii kordhaayey marka ilaa hadda midii ugu dambaysay ay gaartay gacanka hadal iyo hub iyo ay gaartay kolkii mawduucii ama shirkii afisoni markii sumerwaaga ka dhacay oy dowladduna tiri waa waa waxaa weeye dariiq xiranna buu gaarsiisan yahay kadibna baarlamaanka arrinta loo gudbiyey oo muddo yacni lagu sameeyey laba sano in gadaal loogu daro si loogu diyaariyo doorashooyinka oo loo arkay waxa dhanba inay tahay extension marka taas baa waxay keentay inay siyaasiyiintii murashaxiintii iyo dadkii saamileydii rajada ka lahaa iyo dowlad goboleedyadii awalba ay iska soo horjeedeen xukuumadda federaalka ay diidaan marka taasna waxay isku bedeshay dagaaladii barakac baa ka yimi
waa tahay senatarkaan rabaa inaad siiyo nadiir waad la socotay wixii muqdisho maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay oo dad fara badan oo kumanaan ay ka barakacaan caasimadda soomaaliya maxay idinla muuqatay arintaas inay salka ku haysa weliba marka loo yimaado arrimaha siyaasadda ee dalka bismillahi raxmaan raxiim horta runtii waxaan horta uga tacsiyeynayaa marka ugu horeysa dadkii ku dhintay waan maaragtay jannadii allah ka waraabiyo dadkii ku dhaawacmayna allaha uu booga dhayo kuwii ku barakacayna ilaahay ha u fududeeyo nabadna guryahooda allah ugu soo celiyo waana ka xunnahay runtii inay taas dhacdo runtii waayada dambeba culayska iska jiray wax badan baa dadku shacabka soomaaliyeed ay la socdaan runtii waxaan isleeyahay arrimo badanoo oo runtii aan islahaa sidaan way ka fiicnaan lahayd in shacabka soomaaliyeed sidaas intii loo dhexgalo la qaybiyo ciidamadii dowladda la dhexgalo habka oo ay niman siyaasiyiina oo saaxiibadanna ah ay sameeyeen runtii ma ahayn mid bulshadana ay ku faraxsanayd dowlad ahaanna runtii waxaan runtii aan leeyahay aad iyo aad waxay ku mahadsan yihiin waxay muujiyeen dulqaad weyn oo runtii aan isleeyahay haddaysan dulqaadkaas aysan muujinin dowladda muujinin runtii khasaaro badan baa imaan lahaa marka waxaan isleeyahay runtii waa waxaan ka xunnahay dowladda iyo iyo maamul goboleedyada runtii mudan sharaf badan bay mudan yihiin maamulada maaragtay siyaasadeedu ay tahay midda runtii dowlad jacaylka ah galmudug iyo iyo hirshabeelle iyo sida hadda koonfur galbeed iyo gobolka banaadir gagale nadiir sida uu sheegaya senatarka waxa uu leeyahay siyaasiyiin ayaa dhex galay ciidamadii bulshada oo kala qaybqaybin sameeyey taasina dowladda waxay samaysa buu leeyahay dhimrin taasi ma kuu muuqata markaad xaggaad eegto bismi illah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulilah amaa bacd runtii horta waan u tacsiyadaynayaa wixii dhibaatadii dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmayba ilaahay ha caafiyaan leeyahay kuwii dhintayna samir iyo imaan ummadda soomaaliyeed allah ka siiyo way la tahay mas-uuliyaddaas dadka iska leh ama meeshay ka timid inay iska caddahay marka kolley ayagane ama adduunyada lagula xisaabtami doonaa ama aakhirada xisaabtaasu geli doontaa taa aniga halkaasaan dhigayaa tan kale ee saaxiibkeeda mas-uuliyaddaas wax iskale cid kale ma laha dowladda iskale waayo dowladdu waxaa loo igmaday inay badqabka ummaddan iyo inay doorashooyin afar sanaba mar ay dhacdo maadaama ay gaarsiin weysay waxay ahayd inay dadka kula soo noqoto ay tiraahdo war wixii aad noo igmateen waa gaarsiin weyna ammaanadiiya ma sii wadaynaa oo maaragtay ama ay doorasho geeyaan maadaama ay ku fashilmeen waxay ahayd inay hadda ammaanada iska celiyaan runtii maadaama ayna mid kale gaarsiin karinin rawda waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta gabdhaha ah ee bulshada rayidkaana ka shaqeeya ee u shaqeeya arrimaha bulshada markaad eegto xaaladii muqdisho ay ku sugan tahay dhibaatooyinkii lasoo maray dareen noocay dhgelisa xaqiiqadii waxay tahay waxyaabaha aan indhaindaynayay waxaa ka mid ah maadaama qaybo kala duwan ee bulshada aan ka shaqeeyo dareenka dadka sida uu isku bedela ama sida xaaladan ay u saamaysay waxaa jirta inaan soo agmaray xaafad eerboorka ku taalo oon arkay maamo dabaq weyn sar ee horteeda fadhiso oo madaxa gacanta u saaran tahay waan u soo degay because aad baan waxaan u daindaynayay sida dareenka dadka waa weydiiyey waxaan iri nabad ma jirtaa sideen kuu caawin karaa waxay tiri hooyo jihada dhan baa iga wareersan ma aqaan waxaan sameeyo waxaan ka soo qaxay barmuudo xaafadda hodan waxaan dukaan ku leeyahay xamarweyne maanta dukaankayga ma furan sabta aan fadhiyana waxaa u shaqaysa gabar yaroon dhalay waxaan rabaa gabadha yartan inaan wato oo aan qaxo oo aan u qaxno ceelasha biyaha irsaaqadiina soo gelaysa waxaan ahaa hooyo gabadheeda u shaqayso aniga dukaan baa ii furna cashuur baan bixinayay bulshadii dadka wax dhisaysaan ka mid ahaa oo ama hal adeegii bulshada samaynaysa amase dowladdu ay cashuurta ka qaadanaysaan ka mid ahaa maanta laakiinse waxaan taaganahay anigana inaan barakaco gabadhii shaqadayda ka wato aan u barakaco ceelasha biyaha hooyadaas sheekadeeda way itaabatay magacaan ula baxay marka oo la hooyo magaalo hooyo magaalo waxaan ognahay dumarka soomaaliyeed adkaysigooda inay yihiin dadkii wadanka usoo dulqaatay maalin walba dagaalka iyo dhibaatada markay ku jireen waxaa jirta maanta oo nasiib daro ah inaysan ka mid ahayn dadka miiska siyaasadda go-aanka ku yaara oo arrin aad u xanuun badan sida hooyo magaaloo kalena ay yihiin dadka dhibaatadu ay maalin walba taabanayso aniga wixii dhacay beryihii lasoo dhaafay kuma tilmaami kara nasiib daro waxaan ku tilmaami karaa in ay tahay mas-uuliyad daro ka imaatay siyaasi kasta iyo qof kasta oo xakameyn lahaa ma kula tahay mas-uuliyadda cid gooni inay qaadanayso Een, waxyaabaha aan qoray ama qoraallo aan soo aan aan sameeyaa waxay ka mid ahayd hooyo magaal oo kale dadka ah ma ay sheegi doonaan yaa mas-uuliyadda iskale ma dowladda iskale mise mucaaradka iskale laakiinse xanuunka ka dhashay cawaaqibka iyo isku tanaasul la-aanta ka imaatay dowladda iyo mucaaradka dhibaatadeeda bay eh, baa saameyn doonto oo ay dareemi doonaan waxyaabaha laakiinse ugu nasiib darada badan oo aan dhahayo waxaa loo baahan yahay in wax laga bedelo waxay tahay bulshada rayidka bulshada rayidka waxay u baahan tahay inay noqoto dad kale oo siyaasigu markuu qadka ka baxo ama se xukuumadda ama dowladdu ay qaban karaan waa inay celin karaan waa in xakameynu ay jirto waa taa aad baad umahadsan tahay waan waan kuu soo laabanaya anigoo su-aashaasi profesor limaan oo bulshada rayidka ka tirsan u wareejin doona Eh, senator nadiir eh, xildhibaan hore gaalgaale waxa uu leeyahay mas-uuliyadda waxay muqdisho ka dhacay dowladda ayaa qaadanaysa oo doorashadii laga rabay dalka gaadhsiin weysay haddana eh, laba sanoo dheeraada qaadato qalalaasii siyaasadda salka u ah arrimahaasi miya ma- ma aqbalaysaan markaad fiiriso Een, horta waxaa jirtaa annagu inaan een, soomaali baan nahayoo inta badan een, dad wada is og oo wada maaragtay een, xogta is wada og oo is wada dhaafsataanna Ee, cidda diidan ee, doorashada in la qabto waxaad moodaa inaan la tilmaamaynin ee, si kale iyo caro kalete iyo meelo kale uun maaragtay layska aadayo Een, waxaan ii sheegaa een, oo hadda maanta aan rabaa inaan sheego waxay tahay ee, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo runtii waxa uu diiday ee asagu dalkiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo diintiisa uu u diiday inuu maaragtay maxaanku idhahdaa i- inuu lagu dhibaateeyo ayaa dhinaca kale loo wareejiyey taas weeye markaa midda een, caqabadda ama dhibaatada ee ogaga timid shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimadii marka een, doorashada ee, wixii lagu heshiiyey ee aada ogeysid oo toddobiyo tobankii setembar wixii lagu heshiiyey dadkii gacanta u taagay baa ka mid ahaa ee ahayd ee la yidhi een, waa heshiis siyaasadeed sidaa darteedna kama doodi kartaan waa inaad ansixinsaan Een, waxaa sidaas u ololeynayana waxay ka- waxaa ka mid ahaa maamul goboleedyada oo inta badan iyagu markaasi awoodda isa siinayay oo annagana in markaasi ay heshiiskaasi nagu qasbaya inaan gacanta u taagno oo ka doodin hataa Een, runtii wixii lagu heshiiyey maalintaas yaa diidan waay anigu waxaan tilmaami lahaa een, een, waxaan tilmaami lahaa dadka diiday waxaa ka mid ah een, maamulkaasi oo puntland kow buu ka yahay isaga wuxuu yahay waa midka keliya ee caqabada ku ah ee inay doorashadan horey u socoto maxaa yeelay een, wix- wax isaga ka maanacaya ama ka hor istaagaya in doorasho la qabto haba yaratee ma jirto haddii siyaasad kale aysan ku dhex jirin marka waxaan isleeyahay een, cidda diidan waay soomaaliduna way ogtahay een, adduunyaduna way ogtahay een, shacabka soomaaliyeedna way ogyihiin cidda diidan dowladdu waxay diyaar la tahay uu hadda warka ugu dambeeyey wuxuu yidhi een, ninkii war wixii ugu dambeeyey een, muxuu ahaa hadda waxay diyaar la tahay in wixii lagu heshiiyey maalintaasi in maaragtay maxaanku idhaahdaa ii sheeg ee doorasho lagu aado maanta bal ha la arko puntland baad eedeyn u soo jeedisay inkastoo aysan nala joogin haddana eh, wasiirada jubbaland iyo puntland shir jaraa'id ay ku qabteen muqdisho waxa ay tilmaameen dowladdu marka ay sheegtay shirkii inuu istaagay waxay tilmaameen inay la socdeen shir socday laakiin aysan ogeyn shir fashilmay taasoo maaha eh, mas-uuliyad si gooniya loo saari karo ma jirto een, waan ognahay shirka een, imaada ee, mar walbaba ee, labadii maalmood oo u dambeysay shirka inay yimaadaan bay diideen shirka in meeshii uu taagnaa laga wado oo oo ay yimaadaan bay diideen shuruudo aanan meesha ku jirinna way keensadeen Way- way- way- shuruudahaasaan wadanaa haddii shuruudahaas laga wada hadlayana miiska wadahadalka waa imaanaynaa haddii kaletana ma imaanna ayay ahayd saas darteed markaa een, maslaxadda iyagu markaasi ay arkaayeen tii uu farmaajo diiday ayaa iyaga dhinacooda loo wareejiyey warku wuxuu ku dhan yahay tii isagu uu diiday inuu dalkiisa iibsado oo dadkiisa iibsado oo shacabkiisa u iibsado tii ahayd rag ogolaaday bay ahaayeen nimanka diiday doorashada ka hor yimid waata waata cid dal iibinaysa la isweydiinayaa su-aashaasi meesha u socota Eh, laakiin waxaan jecelahay profesor eh, eh, liban inaan siiyo rawda waxay tihi waxaa loo baahan yahay bulsho rayad oo ilkale oo xakama noqon karta taa ma tihin maanta markaad eegto Een, bismi llahi raxmaan waxaan isleeyahay bulshada rayidka een, intii burburkii dalka uu ku- uu ka dhacay hormuud waxay u ahaayeen abuurista een, adeegyada bulshada iyo wax allaale iyo wixii nabadda caqabad ku noqonaya in laga suuliyo waxaan xusuustaa magaalada muqdisho oo toddobaatan isbaaro ee taallo gabdhihii iyo wiilashii civil society ay ku heshiiyeen inaan nin walbaba iyagoo qabaa'il kala duwana inay u tagaan oo yidhaha ilaa ilaa waa in laga qaada iyagoo isku duuban wax weyn bay ka tareen laakiin hadda waxaad moodaa awal wuxuu ahaa waxaa lala hadlayay nin hogaamiye kooxeed ah oo meel jooga oo qaraabadiisii iyo meel laga qabta leh ayaa laga hadlayay maanta waxaa weeye dowladnimaa la soo gaar dowladnimada soo gaaritaankeedana gundhug bay u ahaayeen yaana dhaafina meeshaas oo shirarkii carta waxaa saldhig u ahaa civil society-ga si ay u timaado dowladnimada soomaaliyeed si usoo hana qaado ama u sameeya iyaga ayaa kow ka ahaa laakiin kolkii dowladnimadii ay dhisantay ee dadkii dowladnimo la bilaabay waxaa bilaabatay qolo walbaba inay kursigii iyo wixii iyo masaalix kale ayaa soo baxay masaalix kalea soo baxay marka bresharkooda wuxuu ku haray keliya in ay culaysaar ay saaraan oo isku dayaan waxyaalo kale waxaa ka maqan walaashay rooda arrinta ay tabayso waxaa ka maqan bulshada caalamka waxyaalaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah in ay mudaaharaadyo u soo baxaan waxaa ka maqan in ay gadood bulshadeed la sameeyo waxaa ka maqan in shaqo joojin la sameeyo waxyaalaha oo dhan marka duruuftaas duruufta waddanka ku jirtay iyo isla qabsiga bulshada rayidka ayaa wakhti u baahday hadda laakiin waxaan isleeyahay sidii hore bulshada rayidka aad bay uga xogan tahay waddanka oo dhan marka laga fiiriyo waxaa la sameeyey guddi isku xira oo connection isku wada xira oo dhammaan maamul goboleedyada madax bay leeyihiin marka hadda waxaa ku jira sektarada oo dhan sektarkii waxaa ku jira ganacsatadii waxbarashadii caafimaadkii mediadii iyo wariyaasha wax kasta ayaa ku jira marka maalin dhowd bayaanka aan soo saarnay sidaabuu ahaa haddaanan nabaddan magaalada muqdisho saa aanan laga daynin in la qaadi doono tallaabooyin si isku duuban in loo qaadi doono marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa annagoo dadaalkaa wadno ayaan maqalnay arrimahan farxadda leh iyo tanaasulkan ka yimi maamul goboleedyada labada ah iyo prime ministerkii qaatay madaxweynihiina uu waafaqay intaas marka waxaan isleenahay sidii ay ku hirgeli lahayn wax badan bay soo kordhisay rofeor liban waad mahadsan tahay gaagaale markii aan u imaano dhibaatooyinkii muqdisho ka dhacay saamaynta adag ku yeesha dadka waxaa lagu eedeynayay mucaaradka xaafado ku yaala howlwadaag iyo hodan dadkii iyagoo aan dagaal fahansanayn ama dagaalba uusan socon in guryaha intay u qaraaceen ay soo saareen oo ay dad fara badan ku barakaceen mas-uuliyaddaas dowladda miyaa qaadanaysa mise mucaaradka
sideedaba maaragtaa dhibaato meel nabada qofkii bilaaba ayaa qaadanaya in dagaal dhaco oo qorya la qaato in loo baahdo maxaa sababay waxaa sababay dowladnimadii dhibkaad aragtay ee soddon sano ummaddu ay dhibkaad aragtay ka soo martay haddana rajada weyn geliyey ummadda oo layskugu yimid oo jacayl iyo dowlad jacayl iyo dibudhis iyo isdhexgal timid ayaa waxaa lagu riday god anugu waxaan dhihi karaa runtii wuxuu ahaa afgembi aan markaa dhiig ku daadan anigu marka waxaan leeyahay dadkii arrintaas reactionka ka keenay ee yidhaahday may hayaa naloo celinin meeshii dadkaasu waxay ahaayeen dad ummadda soomaaliyeed badbaadiyey runtii waayo annaga waxaa xal ah oon inteennuba hadda aan iskula joognay oo qof walbaaba rajas xilligaan markii la soo gaara ama xilliga doorashadu soo dhowdahay waxaan ognahay magaalada muqdisho oo dhan hutaaladu way buuxi jireen aduunkuna markhaati adiga tihiin waxaa socday dhaqdhaqaaq xoog leh nin walbaaba wuxuu ordaa nin xildhibaan u ordaa nin markaa madaxweynaha cambayner u noqda intaasaa soo geli jirtay laakiin hadda waxaa diiday yaa loo dhiibay horta cidda odayay leedahay dalkan yaa oday looga dhigay waxaa looga dhigay dowlad aa loo dhiibay dowladdaasa waxaa laga rabay inay ku soo sinto gacmaha ummadda ay mar kale dib ammaanada ugu soo celisay tiraa annaga waxaan idiin diyaarinay miiskii aad ku tartami lahaydeen ee tartama hadday helaan waa la sugi lahaa afar sano haddii ay waayaan ay qof kala qaataan sidii oo kale qor isku dhiibkay ayaguna iska tegi lahaayeen wax barbalena ma lahaateen nadiir baan jeclaha inaan siiyo dalka dowlada ayaa isku dhidhiibay xukunka isku wareejiyey oo laba madaxweyne oo hore ayaa xilka isku soo wareejiyay ilaa madaxweyne farmaajo loo yimaado xilka lagu wareejiyey isku wareejintaasi marnabo maysan dhicin muqdisho in la qaxo ay dagaal gasho soo qaxitaankii iyo xaaladan in hub la qaato keentay soo uma eka dowladda aad la aragtaya tahay inay halis ku tahay dimuqraadiyadda maya waxaan horta heshiiskii toddobaiyo tobankii setembar bilaha laga jooga waad ogtahay waxayna ahayd xildhibaanka ugu dambeeya in decembar meeshay ku dhammaato in labada aqalba lasoo xulo tan kale heshiiskaasi ciddii ka hortimid ama diidayna waa wax laysku ogyahay waay laakiin dowladdu runtii tanaasul badan iyo wax badan oo ay samaysay heshiiskaasi inuu socdo wax badan bay isku dayday ha ahaato way ku talagashay doorashada inay wakhtigeedii ku dhacdo wakhtigeedii inay doorashadu ku dhacdo dadkana waxaad moodaa waxyaalaha yaryar inay iskaga yar qasan yihiin ninka madaxweyne inuu u tartamo doonaya maalinta uu xildhibaan ka yimaado ayuu madaxweyne u tartami karaa laakiin waxaa la rabaa markaa laakiin ina iyagu nimankaasi mucaaradka oo kaleeto maanta inay shacabkii ay dhexgalaan oo abaabul ay ku dhex sameeyaan waxaa uga fiicnayd oo ciidamadii ay kala qaybiyaan oo ciidamadii ay iska soo horjeestaan oo qaarkood hubkii ay dhinaca shishe ee mucaaradka ay la galaan aan isleeyahay waxaa uga fiicnayd inay yidhaahdaan habkii ay xildhibaanada doorasho ku aadi lahayeen inay dowladda kala shaqeeyaan ra'yigaas inay la yimaadaan alree mooya ayadoo annaga waxaa nala gudboonaa waxay ahayd wixii nala gudboonaa heshiiskii aan ku heshiinay ee lagu heshiiyey ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kaas inuu shaqeeyo go-aanka annagu kaasuu ahaa cidda ka socon weydana waxay ahayd maamulada jira qaarkood bay ahayd waa tayrooda markii aad eegto dooda labada dhinac bulshada rayidkaana u imaan doonaa oo la isku tuurtuuraya cidda mas-uuliyadda qaadanaysa waxaad sheegtay in imaan doonto laiska cadayn doona laakiin in doorashadu ay dib u dhacdo khilaafaadkan siyaasaddu ay soo taagnaadaan saameyn intee laegay dadka ku yeesheen weliba markaad egtaan nolosha muqdisho
saameyn adag oo aada u weynay ku yeelatay dhaqaalaha saameyn badan bay ku yeelatay oo waxaad arkaysaa dad badan oo qurbi joog ahaa oo rabaan inay waddanka kusoo noqdaan dhulal ka gataan dadka aniga aan arkay baan ka hadlayaa oo dhahayo waxaan sugaynaa xilliga doorashada ay dhacayso dad badan oo hami lahaa oo rabaa waxyaabo kala duwan inay waddanka ka samaystaan waddanka horeybu u socday dad badan baa soo noqonaya wadanna waxaa dhistaan dadkiisii dadkiisi markay dib ugu soo noqdaan marka saameyn adagay ku samaysa qaybaha kala duwan dhaqaalaha ahaato amnigii farahuu kasii baxayaa waxaa dhici karto hadda in qayladii waxaa la yidhi qayladii yeerta qolaysa uga darimin saan haddii ay kusii socoto maantay nala taagan tahay oo dhibaatadii weli waa taagan tahay in heshiis siyaasadeed la gaaro oo ay gaaraan dowlad goboleedyada heshiiskii september la saxiixo maanta waxay u baahan tahay dhaqaajin waxay u baahan tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka in ay u tanaasulaan shacabka soomaaliyeed ee aad aragtay dhibaatada aragtay beryihii lasoo dhaafa la kulmay ma ahan dadku waxay ka fakarayaan keliya shacabka muqdisho jooga inay saamaysa waxay saamaysay shacabka gobolada waxay saamaysay shacabka qurbaa jooga sababtoo ee magaalo waxay ka nooshay magaaladu muxuu ahaa caasimadda waa madaxii wadanka haddii madaxa uu ku xanuunan jirka intiisa kale kuma caafimaadayso dadka dhanay saamaysay marka tanaasul uma baahna anaa gar leh uma baahna anaa geesi ah uma baahna anaa aqaana siyaasadda waxay u baahan tahay yaa u tanaasulaya shacabka oo aan god ku ridaynin wadankan waqtiga dheer ay qaadatay inuu soo baxo taasna waxaa loo baahan yahay inay dhexda u xirato dowladda federaalka geed dheer iyo geed gaaban u korto sidii loo qiin lahaa dowlad goboleedyada oo dhan ayna loo saxiixa lahaa heshiiska september dowlad goboleedyana dowlad goboleedyadana waxaan kula tali lahaa in aysan xariga adkeynin xariga haddii la adkeeyo wuu go-ayaa waa tahay brofesor liibaan waxaad la kulanteen dhinacii dowladda sidoo kale waxaad la kulanteen dhinacyada mucaaradka oo ka soo horjeeda hadda ciidamada ku haysta muqdisho waxaad iga warantaa dadaaladiinnu labada dhinac siday u soo dhaweeyeen iyo haddii ay jiraan wax caqabada oo aad la kulanteen waxaan isleeyahay markaan hadda la joogay caqabaadka hore qofka laga tago markii hadda la joogay waxaad moodaa labada dhinacba way arkeen way u bislaadeen waxaa weeye waddankii magaaladii oo qaxwi ka dhacay dagaal waxyaalo aan la maqlayninee dhowr sano oo nagu dambaysay daryanka mataqaanaa rasaasta iyo rafaadka iyo habeenka waxa kala socda ayay ahayd subaxdii kolkii la gaaray magaalada bajaajka iyo maxaa la yidhaahdaa caasiyada shaqo kale ma qabanaynin wax kalemaha dad bay qaxinayeen daraasadii ugu dambeeyey laga soo saaray waxaa la yidhi lixdan ilaa boqol kun oo qof inay subaxda keliya ay hadduu sii socon lahaana wax weyn bay sii gaari lahayd markii waxa ay arkeen eeddu marka waa siday hadda yani walaashay tilmaamtaye yaa leh iyo qof kastaba ma noqon qof kastaba shaabadda way ku dhacaysaa xukuumaddana way ku dhacaysaa qoladan maxaa la yidhahdaa mucaaradkana way ku dhacayaan labadaba walidaalika labadaba waxaanan marka aan la kulannay way soo dhoweeyeen fikradda ah in la sameeyo laakiin waxaa uga horeeya xabad joojin iyo nabadda wixii siyaasadana ha laga heshiiyo siyaasadda wakhti bay qaadan kartaa laakiin waxaanan wakhti yani aan sugi karin ilmaha iyo dadka rafaadsan iyo dhiiggaa daadanaya marka prime ministerka kolka aan la kulanayna aad buu usoo dhoweeyey wuxuu yidhi insha allah waana la falgelaynaa buu yidhi wixii dadaalo ah murashaxiinta kolka annaga la kulannay oo baaqooda iyo mumailkooda iyo kullina aan la kulannayna si xoog leh usoo dhoweeyeen arrintaas waxay yidhaahdeen annaga waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan waxaan samaynay cabsi annaga aan cabsannay ayaa keentay annaga laakiin haddii ammaan aan helno siyaasadda tartan baan ku tala jirnay laakiin handadaad baan dareennay handadaadaas ayaan mataqaanaa arrintaa keentay marka haddii handadaadaan aan weyno waan mataqaanaa waxba kama qabno nabadda inay soo noqoto marka marka baaqadaasaan annagana waxaa weeye marka alxamdulilaahi dhinacyo badan oo odayaal oo dhaqameeda ugaasiye ayaa iyagana galay marka maamul goboleedyadii labada ahaa ee sida xooga u sameeyey marka natiijadan fiican baa ka soo baxay
waa gartay senator nadiir madaxweynaha soomaaliya khudbada ayuu jeediyey waxa uu sheegay sabtida in ogolaha shacabka ee baarlamaanka uu hortagayo waxaa ka muuqatay inuu aqbalay khudbadiisa sida dadka ay u fasireenba in toban iyo toddobadii sebtembar heshiiskii ee la gaaray uu jecel yahay in la fuliyo weliba aan shuruud lagu xirin taa ma noqonaysaa ama dadka qaar siday u fasirayaan makuula eg tahay in weli caqabad khiyaargelin la'aan ay muuqato
waxaa jirta horta baarlamaanku waa hay-addii sharci dejinta waaye sharcigan aan kuu sheegaye heshiiska ahaana wuxuu ahaa midkii baarlamaanku ay ugu dambayntii la horkeenay waay kan dambe ee laban abriilna waxay ahayd kii ay baarlamaanku ayagu go-aanka ay baarlamaanka soo saareen ee madaxweynahana uu siixay markaas waxaa u malaynayaa say anigu ila tahay inuu madaxweynaha ka codsan doono maadaama go-aankii saaxiibadii maamul goboleedyada iyo prime ministerkii iyo isagaba ay go-aankii ayideen runtii baaqa ahaa ee dadka maaragtay walaalka ee samaha jecel ay soo jeediyeen sida sida civil society oo kaleeta ay soo jeediyeen oo runtii ahayd in maaragtay maxaan ku idhaha wax laga bedelo wixii keenay xabad in laysku qaato runtii waxaan isleeyahay markaa madaxweynaha inuu codsi u geyn doono baarlamaanka uuna ka codsan doono in go-aankan dambe heshiiskan dambe ee dadku maaragtay ay dib ugu noqonayaan heshiiskii toddobiyo tobankii september lagu daray lix iyo tobankii february in dib loogu noqdo heshiiskaas baarlamaankuna ay laalaan heshiiskii dambe kolley sida aan anigu aan qiyaasta aan qiyaasayo taas buu ka codsanayaa baarlamaanka laakiin ma filayo inay baarlamaanka soomaaliyeed inay hab kaleeto oo maaragtay shacabku laftirkoodu waxyaalo badan oo isla dhexmarayeen baabaryaha labada beri baa la hadalhaye inay wax caqabad oo kaleeto ay jiri doonto ma u qabo saasaan isleeyahay madaxweynahana dastuuri waaye inuu baarlamaanka uu hortago laakiin khiyaargelin la-aan baa la sheegaya waxaa la leeyahay madaxweynaha haddii uu yidhi heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar waa in sidiisii loo dhaqangeliyaa iyadoo aan wada hadal kale iyo iyo shuruudo kaloo dheeriya aysan imaan taa ma noqon kartaa khiyaargelin la-aan inay meesha ku jirto khiyaargelin la-aanba ma ahaba toddobiyo tobankii septembar maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo iyo iyo madaxda dowladda dhexe madaxweynaha dhammaan way wada saxiixeen go-aankaasi go-aankii dambe wuxuu ahaa kii lix iyo tobankii february buu ahaa ee isagana baydhabo lagu qabtay isagana ahaa in wixii turxaan bixin ahayd ee markaasi soo noqday in laysu soo afkarto laguna kordhiyo wixii hore ee heshiiskii toddobiyo tobankii lagu kordhiyo lagu daro tii markaa tii un waayo markaa midda dowladdu ay rabto waxay tahay heshiiskii horeen ku heshiinay oo lagu dara kii lix iyo tobankii february february lagu daro kaas aan dhaqaajin oo doorashadii ha lagu aado maadsan tahay gaagaale marba haddii ay sidaa tahay sidaa nadiir uu sheegay maxay tahay waxyaabaha keenaya maamul goboleedyada qaar inay inta ay warqad soo saaraan inay yidhaahdaan waxaa muhiim ah beesha caalamka haddii ay noo yeerto waan imaanaynaa muqdisho taasoo maaha caqabad dhinaca mucaaradka weli ka taagan oo aysan u muuqan in weli tanaasul aysan samayn taas horta waa aniga waxay tahay aragtidayda inay iska caddahay middaa waxaa laga rabay dowladda waxaa waaye madaxweynaha amase xukuumadda haddii ay maamul goboleedyadu ay dhaqaajin waayeen ay arkeen inay qalad ku jiraan ee dalkii laga socodsiin waayey inay u yeeraanaa la rabay indheergaradaa jira madaxweyneyaal horaa jira xitaa kuwan hadda tartanka raba maahane kuwa kalaa jira bulsho rayadaa jira culubudiinaa jira inuu inta ummaddaa u yeeraan jiraan war waxaanan meeshaan maraynaaye nala arka nimankan dhibkaana ummadda kuwadan godan ku soconaaye beriyaa nala eedina waddanka waa wada leenahay bal nala arka in la yidhaaha laga rabay dowladda taasaa laga rabay marka waxaad muuqataa in laga gar leeyahayo hadda ay iyagu leeyihiin dowladda wax kama soconayaane war cid nala aragtaa oo goobjooga ha la helo marka waxay raadinayaan kolley waa aaminkiia meesha ka baxay haddana waxaad moodaa wixii lagu heshiin waayey aadda waxaa ka baxay shirka dowladdaa ka baxday mucaaradkaa ka baxay maamul goboleedaa ka baxay warku saas waaye
rowda sidaad u jeedo doodan ay u socoto xaaladda siyaasadda dalkana lagu qiimeyn karo maamullada qaar durba waxay bilaabeen inay shaki ka muujiyaan kulanka soo socda iyo cidda casuumaysaba haddii marka xaaladdu ay sidan sii noqoto ma la filan karaa shir soomaalida isugu timaado oo mirodhal wanaagsan oo dhinaca doorashada la aadaa uu ka soo baxo waxay ila tahay koleyba shirarkii hore ee hore uu socon waayeyba waxay ahaayeen shirar bay ahaayeen marka haddii aad isku wax intaad samaynayso aadan xalka iyo mirodhalkeeda aada arkaynin wax ka duwan iyo waddo ka duwan in loo maro way igula muuqataa weliba waxaan kusoo jeedin lahaa cidda dhexdhexaadka noqonaysa amase arrintan ka warqabayso bulshada rayidka door weyn markaan uga furan yahay culamaau diinka ganacsatada dadka naxaya ee qofka siyaasadda haya iyo qofka siyaasadda doonayo siyaasadda buu rabaa indho kale ma laha marka waxaa dhici karto in dhinacyada heshiiska la rabo inay saxiixaan inay u jeedaan doorasho noocee ahaa soo bixi karto ma doorasho waxaa soo bixi karto uu ku guulaysto madaxweynaha taasna aysan ku qancaynin inay shakiyada noocaas oo kale jiraan amniga sidoo kale sida loo sheegay oo kale shakiyada ka muuqda uu jiro marka waxaa loo baahan yahay isku imaansho bulshada rayidka inay abuurto xaalad la iskugu imaan karo iyo environment ama beeca fiican oo dadkii ay isku keeni karto oo sugi karto isku soo noqoshadii iyo is-aaminkii noqon karto aaminkii aad ba u kala dhumay aaday u kala fogaadeen waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay waxay tahay maalin dhaweed godkan waxaan u saarnayn qarka inaan ku dhaxno badbaadadeediina ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay in dowlad goboleedka galmudug iyo hirshabeelle ay waraaqa soo saaraan oo ay dhahaan arrintahan laga noqdo inuu ku raaco ra-iisul wasaaraha inuu ku raaco madaxweynaha in dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadana ay ku raacdo sababtoo ay dadku waxyaabaha aysan fahmayn waxay tahay hadday koonfur galbeed ay istaagto tiraado wixii lasoo saaro dhan kuma aanan raacinin waxay noqon lahayd ciyaartii meesheed inay taaganto iska daba wareegayso madaxweynaha hadduu habeenkii khudbadiisa uu dhihi lahaa arrintaas ma aanan raacin iyadana dhibaato kale sii abuur lahayd marka dhammaan waa lagu kala hormaray oo waa la kala qaatay go-aankii geesinimada lahaa iyo in dadka la badbaadiyo laakiinse dhammaan waxay wada mudan yihiin in loo mahadceliyo waxaana ka rajaynaynaa dowladda federaalka oo weliba xukuumadda ay hogaaminayso in arintan wadankan badbaadintiisa iyo samatan bixintiisa soomaaliyan ku wada hadalnaa soomaali fiican in lagu wada hadlo oo saacaddii badbaadada la wada raadiyo guud ahaanba barnaamijka igala qayb galeen senator axmed macalin cumar oo nadiir loo yaqaano oo baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya ka tirsan iyo rofesor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena bulshada rayidka ah ka mid ah iyo rowda cabdulaahi colaad oo ah gabar siyaasiyad ah bulshada rayidkana u dhaqdhaqaaqda ee muqdisho ku sugan iyo xildhibaan xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamankii hore ee soomaaliya xuseen maxamed maxamed gaagaale intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
mahadsanid cabdicasiis barrow oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka inoogu soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington somalilan waxaa aada u kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida aafeeyey magaalada booramana waxaa sare u kac laga dareemay dadka noloshooda uu galaafanayo xanuunka gaar ahaan dadka waayeelka ah haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan noo soo diray taniyo intii uu soo labakacliyey xanuunka safmarka ah ee coronavirus guud ahaan somalilan gaar ahaan magaalada boorama waxaa kusoo kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka covid sagaal iyo toban qeybaha bulshada ee xanuunkan u dhimanaya ayaa ah dadka nugulka iyo kuwa daad ah ee qaba xanuunnada aan daawada lahayn sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey iskuduwaha caafimaadka ee gobolka awdal doctor mustafa muumin muuse xanuunka covid waxaad moodaa intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba gaar ahaan degmada boorama oo caasimadii gobolka ah xaalad ahaan waxa weeyaan waxaan odhan karnaa wakhtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa iyadoo qofna uuna wakhtigiisa dhaafayn haddana dhimashadu ay nagu badan tahay taana au sababu yahay isagu oo xanuunka kofidka dadka inta badan uu xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiigkarka iyo kolestaroolsha dadkaas iyo asmada dad kale waana dadka waaweyn dadka waxaan ka wacyigelinaynayn u sheegaynaa in wax la dhayrsado uuna ahayn xanuunkan covid nteen yar iyo weynna waa loo siman yahay allagu kala badnaadee ka hortagga xanuunka covid sagaaliyo toban ayaa waxaa xakamayn kara faafitaankiisa qaadashada tallaalka bahda caafimaadka ee gobolka awdal ayaa wada howlgallo ay qaybaha bulshada qaarkood ay kaga tallaalayaan xanuunkan coronavirus xagga tallaalkii kofidka markaan eegno waxaan odhan karnaa waa waxa keli haatay maanta xanuunkan covid nteen ina caawiyey ee ilaa iminka aan isleenahay waxyaabo badan ayuu inaga taakuleeyo inaga xidhay taasina waa ta keentay in dadkii ay ku dhiiradaan markii xanuunkii management kale loo waayey iyo baxnaanin kale in ka hortega la xoojiyo marka tallaalku wuxuu ka mid yahay qaybta ka hortega laakiin daaweyn maaha way yar tahay dadka aan qaadanin tallaalka covid nteen bulshada markaa inta aanan qaadanin anuu uga faa'iidaysanaya hawshan waxaan ku dhiirigelinayaa wixii aad ka hortegi karto in laga hortago haddaba iyadoo maalmahan dadka loo aasaya xanuunka coronavirus ay siaasi u kordhayaan ayaa waxaa u dambeeyey dhimashada dadkaasi laba siyaasi oo kale ahaa axmed xadi sidci oo mar ahaan jiray barsaabka gobolka awdal iyo cabdirashiid axmed guureed oo isna ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayey golaha wakiilada kuwaas oo maalintii shalay lagu aasay magaalada boorama sida ay noo sheegeen dhakhaatiirta ka shaqaysa cusbitaalka guud ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a
haatana kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaynala socodsiinayaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo magaalada london noogu soo diyaariyey
labaatankii bishii febraayo ayay new delhi iyo karaaji kala saxiixdeen xabad joojin lama filaana oo ku wajahan gobolka kashmiir muddooyinkii ugu dambeeyey bakistaan iyo imaaraadku iskuma aysan bannaanayn waxyaabaha ay isku biyadiideenna waxaa ka mid ahaa xidhiidhka soo wanaagsanaanaya ee bakistaan iyo turkiga karaaji oo u muuqata inay u janjeedho dowladaha turkigu horkacaya ee doonaya inay yeeshaan heshiisyo ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo amniga ankara waxa ay dadaal ugu jirtaa inay isku xidho wadamada bakistan maleeshiya iiraan indoneeshiya turkiga iyo dalal kale oo ay qatar iyo soomaaliya ka mid yihiin imaaraadka iyo sacuudigu waxay u arkaan wadamadaasi oo yeesha yool siyaasadeed oo isku aadeen inay khatar ku yihiin hogaankii ay ku lahaayeen dunida muslimka gaar ahaana sacuudigu haddaba dadaalkan wanaajinta xidhiirka imaaraadka iyo bakistan oo ay u muuqato inay abudabi dadaal badan gelinayso maxaa la odhan karaa waxyaabaha kale ee ugu waaweyn ee dabada ka riixaya inay yihiin su-aashaasi ayaan weydiiyey xasan albasri oo barakaha jaamacadda axqaaf oo ku taala dalka yeman bartayna cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda
imaaraadku waxay ka xajiimoodeen dhowrka dhexdhexaadineed ee diblomaasiyadda wacan ay ciyaarayso qatar oo markaa isbahaysi ay la samaysay turkiga iyo bakistaan iyo maleysiya oo ay gadaal ka fangaraynayso qatar islamarkaana ay taalibaan iyo maraykanka xitaa dowxa ay ku sharisay taa mid lamida ayay imaaraadku hadda waxay rabaan inay isbahaysi heshiis dhex dhigaan bakistan iyo hindiya si markaa ay isbahaysi adag ula sameeyaan bakistan iyo hindiya imaaraadku weeye kadibna ay isbahaysi iyo guluf siyaasadeed ku qaadaan dalka qatar wasiirka arrimaha dibadda ah ee dalka bakistan ayaa booqashadiisu qayb ka tahay aragtida kubcinta dhaqaalaha bakistan oo ay doonayaan inay ku dardargeliyaan inay si wanaagsan qayb uga noqdaan dalalka gacanka carbeed wasiir qurayshi ayaa sidoo kale booqday dalalka iiraan iyo turkiga waxaanu sidoo kale booqanayaa dalka qatar haddiiba ay aragtida turkiga ee xidhiirka dalalkaasi aynu kor ku soo sheegnay si habsami ah ay u socodsiiyaan maxaa kaga xumaanaya wadamada sacuudiga iyo imaaraadka su-aashaasi waxa aan weydiiyey xamse xaamud guuleed oo bartay cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda caalamiga ah degana magaalada leesta ee dalkan britain dhabarjab bay ku noqonaysaa dalada guud ee mideysa wadamada islaamka taa daladaasoo ah talabaad ee adduunka ugu weyn kolka laga yimaado qaramada midoobey waayo taladii islaamka u furfurantay baa kasoo baxaysa waa midda labaad waxay nusqaan ku tahay guud ahaan carabta gaar ahaan dalka sacuudiga arabiya maadaam ay maka iyo madiinaba labada bugcadeed ee mubaaraka ah ay ku yaalaan israa'iil ayaa iyaduna isha ku haysa wadamadaasi oo yeesha heshiisyo amni iyo dhaqaale oo isku xidhma dhowaan ayay israa'iil xidhiidho noocan oo kale ah waxay la yeelatay dalal uu ka mid yahay griega oo ay turkiga ku muransan yihiin marin biyoodyo ma laga yaabaa inay ujeedada fog ee turkigu tahay inuu sameeyo urur kale oo ay dowlado muslimiin ahi ku bahoobaan waa kan mar kale xamse xaamud guuleed nacam way ka muuqata inuu turkigu doonayo door weyn inuu ku yeesho isbahaysi cusub oo islaami ah oo hoos haddii looga dhaadhaco noqonaya islaami sunniya maadaama culeysku saaran yahay bulshada sunniga ah ee islaamka hadday carab noqoto iyo hadday africa noqoto iyo hadday asiaba noqoto turkiga iminka waxaa ka go-an inuu dalada iminka ku saadaro wadamo badan oo sunniya oo xagga africa gaar ahaan geeska africa ee soomaaliya kamid noqon karto tanzania socdaalkan uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka bakistan ku tegay imaaraadka waxaa lagu tilmaami karaa rajo u soo iftiimaysa xidhiirka labada dal oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaas iyo rabadaan wanaagsan
mahadsanid cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijka amuuraha islaamka inala socodsiinayey halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a washington markana dhegaystayaal daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhegaysta qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroonaa iyo raji jamaal gaar ah axmed oo ka socda cusmaan dalka qatar ayaa la filayaa inuu toddobaadka dambe boqosho ku tago dalka soomaaliya erganga gaarka ah ayaa lagu magacaaba doctor mutlaaq bin maajid al qaxtaani waxaana uu ku magacaaban yahay ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada iyo dhidhexaadinta khilaafadyada ergeygan ayaa tegaya magaalada muqdisho mana cadda muddada uu halkaasi u joogi doono sida warar lagu kalsoon yahay sheegayaan ilo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la shaacinin sababoo la xidhiira inaan la ogolayn in warbaahinta ay la hadlaan ayaa v o a u sheegay in ergeygan uu kasoo qayb qaatay dhexdhexaadintii taalibaan iyo maraykanka qatar ayaa xiriir dhowla leh dowladda soomaaliya waxaana diyaarada qatar airways ay ka mid tahay diyaaradaha tirada yar ee caalamiga ee tooska isaga kala goosha dalalka soomaaliya iyo caalamka dalka indiya ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhalatay tallaalyari aada u xoogan oo la xiriira covid iyadoo guud ahaanba wadankaasi la sheegayo in dubiracu ku yimid dhinaca bixinta tallaalada covid looga hortago gobollo dhowr oo ku yaala dalka indiya ayaa laga soo sheegayaa in sidii la qorsheynayay ee ahaa in tallaalka loo gaarsiiyo ee covid aanay u suuragelin waxaana mas-uuliyiin ay sheegayaan in xaaladda dalkaasi ee dhinaca covid ay kasii darayso maalinba maalinta ka dambeysa indiya ayaa waxa ay soo tabisay afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay kiisas gaaraya saddex boqol sideetan iyo lix kun afar boqol konton iyo laba kiis halka dhimashaduna ay gaarayso saddex kun afar boqol sagaashan sideed sida ku cad xogta wasaaradda arrimaha caafimaadka ee dalka indiya hase yeeshee dhakhaatiirta caafimaadka dalkaasi ayaa sheegaya inay aaminsan yihiin in kiisaska covid sagaal toban ee dalkaasi ay toban jibaar ka badan tahay tirada lasoo wariyo maalin kasta ugu yaraan afar iyo afartan qof ayaa ku dhintay kadib markii dad ay isku buurteen gudaha israel kadib markii dadka ay isku soo baxeen munaasabad ka dhacday israel jimcihii sida ay dhakhaatiir sheegeen ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahuna waxa uu dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aada u xoogan dadka ayaa neefqabatoomay kadib markii kumanaan dad ay isku soo baxeen gudaha deegaan ku yaala israa'il kadib markii dadku ay u dabaaldegayeen munaasabad weyn oo ay u dabaaldegaan yuhuudda ortodokska mahadsaned jamaal axmed cusmaan idaacaddii galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey sahre ciidla nuuri anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo